hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa ee caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah sideeda bisha abril sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadeenna barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah macallimiinta boosaaso oo loo bilaabay tababar ku saabsan qaabka ugu sahlan ee casharada ay ku bixin karaan iyagoo adeegsanaya internetka tababarkan ay qabatay jaamacadda baddacaas waxa uu ahaa sidii macalimiinta dugsiyada sare ee loogu wacyigelin lahaa ama loogu tababari lahaa teknolojiyadda waxaa ognahay in aynu ku jirno caalamka dhan ay ku jiro dhibaato ku saabsan cudurkan ama safmarkan la yidhaahdo coronavirus waxaad sidoo kale maqli doontaan ururka dhallinyarada buuhoodleh oo bulshada ka wacyigelinaya cudurka coronavirus kaalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladda shiinaha ayaa u ogolaatay in dadka ku dhaqan magaalada wuhan oo ahayd halka xuduntu ahayd cudurka coronavirus inay hadda socdaali karaan oo ay magaalada ka bixi karaan xilli la khafiifiyey godoomintii magaaladaasi la geliyey kal hore wuhan ayaa waxaa muddo toddobaatan lix ishaa ku jirtay xaalad bandow ah dadka aanay magaaladaasi ka bixi karin islamar ahaantaasina ayaan geli karaynin si markaasi loo xakameeyo cudurka coronavirus magaaladaasi oo lagu qiyaasay inay ku nool yihiin ilaa iyo kow iyo toban milyan oo qof ayaa tan iyo saddex iyo labaatankii january ee sanadkan ahayd mid dadka loo diiday in ay dibadda usoo baxaan oo ay ka baxaan magaalada ama magaalada lasoo galo qaar ka mid dadka ku dhaqan magaaladaasi oo halkaasi qaarkood ka shaqaynayay ayaa lagu arkayay goobaha tareenada iyagoo boorsooyinkoodu wata islamar ahaantaasin u safraya magaalooyin kale oo wadanka shiinaha louis shuman oo ka mid ah dadka shaqaalaha ah ee magaaladaasi ka shaqeeya wakaalada wararka ee reuters u sheegtay inay ku faraxsan tahay in ay u socdaasho magaalada shinjinyang oo ah magaalo wadankaasi ku taala oo markii hore ay kasoo socdaashay waxaa la sheegaya ilaa iyo konton iyo shan kun oo qof in ay ka safri doonaan magaalada arbacada oo keliya sida ku catikidhada ay jarteen dadka ku dhaqan magaaladaasi oo warbaahinta wadanka shiinaha ay soo warisay allaha u naxariistee waxaa xalay ku geeriyooday magaalada london ee cariga britain axmed ismaaciil xudeydi oo ahaa mid ka mida fanaaniinta looga dambeeyo garaacista gitaarka waxaa xudeydi uu ahaa mu-alif mulaxamiiste si weynna loogu yaqaano marka la eego garaacista gitaarka amaba cuudka asagoo da-yarna uu bilaabay muddana uu kusoo jiray waxaa mar uu siiyey laanta afka soomaaliga ee v o e da waraysi dhowr sano ka hor uu ku sheegay inuu bilaabay garaacista cuudka asagoo jira da-aadda siddeed iyo toban sano jirka xudaydi waxa uu ku barbaaray dalka yeman waxaana magaalada london uu ku geeriyooday asagoo da-diisa ay tahay sagaashan iyo laba sano jir toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa xanuunkiisa waxaa si weyn isu dhex marayay soomaalida ku dhaqan dalka britain waxaana la dhigay isbital ku yaala magaalada london waxaana la sheegay inuu u geeriyooday xanuunka coronavirus ee dunida sida weyn wakhtigan saameynta ugu leh soomaalida isticmaasho baraha bulshada ee facebook iyo twitter-ka ayaa ku tilmaamay geeridiisa kadib tir dhaxaad ka baxay fanka soomaalida laguna tiriyay inuu ka mid ahaa xudaydi dadkii sidoo kaleeto dhidibada u aasay fanka soomaalida muddada aadka u dheer iyo macalimiinta iskuullada magaalada boosaaso ayaa isu diyaarinaya inay waxbarashadooda dib u bilaabaan ayadoo macalimiintana casharada ay ku bixin doonaan qaabka online-ka tababarka la xiriira qaabka online-ka ee casharada loo marsiinayo ilmaha dhinaca internet-ka ayaa waxaa magaalada boosaaso hadda uuga socdaa macalimiinta dugsiyada sare wariyaha v o eda magaalada boosaaso yuusuf maxamuud ayaa haddaba arintan wuxuu ka wareystay maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah barayaasha bixinaya tababarkan macalimiinta tababarkan ay qabatay jaamacadda badda cas waxa uu ahaa sidii macalimiinta dugsiyada sare loogu wacyigelin lahaa ama loogu tababari lahaa teknolojiyadda loona dareensiin lahaa faa'iidada ay u leedahay waxbarashada waxaa ognahay in aynu ku jirno caalamka dhan ay ku jiro dhibaato ku saabsan cudurkan ama safmarkan la yidhaahdo coronavirus marka taasoo keentay in waxbarashadii iyo isumaantikii la joojiyo marka wakhtigiina waa uu soconaya waxbarashadana waa istaagtay marka waxaan ka fikirnay in ardayga la gaarsiiyo waxbarashada isagoo xaafadiisa iyo deegaanka uu joogo si uga faa'iidaysto marka waxaan qabanay macalimiinta tababarkan siday teknolojiyad u adeegsadaan ardaydan ay u gudbiyaan maaragtay casharadii qaabka ay macalimiinta uga faa'iideyn karaan habkan teknolojiyadda ku tababarteen maxaa naga fahansiin kadhaa muxuu yahay tababarku laba qaybood ayuu isugu jiray qayb waxay ahayd horta bal si guud in muhiimadda ay leedahay waxbarashada marka loo eego teknolojiyad ama teknolojiyadda muhiimadda ay u leedahay waxbarashada sida u horumariso iyo caalamka maanta meesha uu marayo iyo ardayga la rabo in wax la baraayay mustaqbalka sidee noqonaya softwero muhiim ah oo macalinku online uu ardayga casharkii uga faa'iideynayo ayaanu ku tababaraynay runtii isagoo gurigiisa jooga ardaygii ayaa macalinka halkaas si maqal iyo muuqaal leh uu la wadaagaya casharkii marka runtii natiijo fiican baa nooga soo baxday tababarka markaa dhammeynay kadib macalimiintii ay qaateen waxaa hadda qorsheen insha allah dugsiyada dhexana in oo si uun maaragtay loo gaarsiin karo in waxbarashada wada socotaa dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad marka tababarka waxaa nooga horreeyey macalimiinta jaamacadda laftooda ayaanu ku tababarayna sidaan oo aanu ku dhiirigelinayna marka faa'iidadan waa ay jirtay laakiin teknolojiyad intaan ka ognahay baa iska yareyd ama muhiimadda la siinaay marka dhibaatada dhacday ayaa dareen keentay ah dadkiise wax loo gaarsiiya saasaa marka teknolojiyad in laga faa'iidaysto ee keentay iskuulaadkii maxaa ku doorateen marka inaad macalimiinta tababaradan u qabataan iyadoo la heli karo ardadii ay joogaan magaalada boosaaso welina aysan waxbarashadoodii ay xiran yihiin oo aysan iskuulaba aadin mar koowaad orta macalinka la raba inuu ardada maaragtay aqoonta u faa'iideeyo saa wad ognahay waxbarashadu seerkal weeyaan waxay ka kooban tahay saddex rukun oo waaweyn oo macalinka iyo ardayga waxbaranayay iyo manhajka ee ardaygu baranayo waxaa markaa soo afareeya bee-ada ama deegaanka wax lagu baranayo maamulkii iyo iskuulkii ah marka maadaama macalinku u yahay meel muhiima manhajka gudbintiisa iyo ardayga in maskaxiisa la dhiso aqoontiisa la dhiso waxaynu ka bilownay macalinka in horta bal arrintaa la dareensiiyo xirfadii maaragtay lagu dareensiyo waxaana noo soo baxa runtii macalimiinta in badan oo ka mid inaysan baarintan la socon oo gaabis weyn u jiro runtii annaga waxaan ka bilownay macalimiinta iskuulaadka maadaama ayaga laga rabo inay casharkii gudbiyaan waxaa kaloo noo soo baxday ardada laftooda inay ka horumarsan yihiin macalimiintii in badanoo ka mid ah oo ay ka warqabaan teknolojiyadda oo hadda waxaa la yidhahdaa oo jiilkii la dhashay teknolojiyadda marka ayagu inta badan moobeeladii smartska wataan wax weynoo xataa ku baxay kharash badan maaha arday moobeelkiisaas wax walba cashar ku baran karaa waxna kula xiriiri karaa internetkiina waa raqiis runtii marka waa arrintaas saas uga socota weyaan isticmaalku way kaga badan yihiin oo dee inta badan dhalinyarada ayaga social mediaha ku jira waana wax maaragtay mar walba ay aad u isticmaalaan saa darteed marka xataa waxay tahay qaab tarbiya ah oo ardada loo jiheeyo aaladan teknolojiga dhan wanaagsan waa loo adeegsan karaa dhan xunna waa loo adeegsan karaa marka dhankii wanaagsanaa waxbarashada in horumarka naftooda ku dhisaan ayay daaran tahay arrintan qaabkan onlineka ah ee dhalinyarada wax u baran doonaan qaabkan onlineka ee dhalinyarada wax ku baran doonaan oo macalimiinta ku tababarteen idinka laftigiina macalimiin ahaan iyo jaamacad ahaan oo tababarkan bixinaya in dhalinyarada qaab onlinea wax lagu baro ma ka fikirteen internetka yaala magaalada boosaaas oo kale inta badan dhalinyaradu waxa ay ku shubtaan lacago moobiladooda badankooduna ma awoodaan inay shirkadii kasoo iibsadaan internet ay guryahooda ku xirtaan marka soo keeni mayso dhibaato inuu ardayga uu fahmi waayo oo khadku uu ku adkaado isticmaalkiisa inuusan awoodi karin inuu lacag intaa la-eg oo ku shubto uu helo intaasoo jibi oo khadka u noqon karo mid mxuaha u sahlanaad inuu casharada tooska la socdo taas ma ka fikirteen macalin dhibaatadaas waa jirtaa dhibaatada xagga waxyaabaa challenjiga teknolojiyadda ay leeda waxaa ka mid inaan la heli karinin internet high speeda ee soomaaliya inkastoo ay ka fiican tahay wadamo badan laakiin haddana wax weeyaan dhaqaala la-aan waa iska jirtaa oo qaali baa laga yaaba internetku inuu noqdo sbiidkiisii loo baahnaana uu yaro adkaado culeys noqdo gaar ahaan welibana dadka markaa dhaliiday xaafadahooda ku shaqeeyaan shirkadihii iyo hay-adihii iyo dhammaan dadkii goobihii loo aadi jiray maxaa layihahda shaqada inta badan waa la fasaxay guryaha dadku ku shaqaynayaan ama dadka guryihiis ka joogaan marka maaweele bay internetka u haystaan ama maxaa layidhaahdaa daawasho ay xataa daawanayaan wakhtiga ay maaragtay inay ku qaataan ay rabaan dhankaana kuwana shaqi ku hayaan marka taas culays badan bay ku keentay da shirkada ayaama waxaan dareemaynay culays xagga teknoloji internetka ah oo baaxaddii inta ay ballaaratay iyo isticmaalkii shirkadii laftoodii intay hayeen wax ka badan baa ku soo baxay runtii waxbarashadeenna wax asaasiya wey marka waxaa qabad jirta weeyaan laba arday marka laba dhibaataa haysata midna waxa weeyaan waa internetka oo aan meel isku hadlayn karinoo sbiidkiisa iyo awooddiisa labo haddana lacagta saddex teknolojiga qalabku isticmaalayo sida smartphone oo kale ardada qaarkood maba haystaanba waalidiintu ma awoodaan inay gadaan mobeeladan qaaliga oo kale qaarna way haystaan marka waan iska kufaankacaynaa dee duruufta aan joogno baynu la noolnahay annaga waxaan ku dadaalanaa farsamo ahaan inaan u caawinno tababarkan macalimiinta la siinayo si ay ardada aqoonta u gaarsiiyaan kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiraxmaan oo ah bare ka tirsan jaamacadda badda cas oo u warrameeyay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf weli washington ayaad naga dhegaysanaysaana markana codkii aan soo qabta fanaanka cabdi hani xaashi iyo mid ka mid a hesiisa
jubaha kaloo ku soo jiriye jidka idhigo jahaga samba jimimicaye jujuubi tarta jiqbaan ku sigto juubaha kalaho ku soo jiriye adigoon jedigoyn jedigoyn jikaari badayn intaana jardheer jablada ku lugu'in jecba qalbigii jannoy jannoy ku rabe ijiiri dabaco soo joogsa agtay ah ijiiri dabaco soo joogsa agtay adigan jidigoyn jidigoyn jikaari badayn intaana jardheer jaqlada ku lugu'in jecba qalbigii jannooy ku rabe ii jiri dabaco soo joogsa agtay markanna sool ururka dhallinyarada magaalada boohoodle ee gobolka sool ayaa bilaabay wacyigelin ay bulshada ugu sheegayaan halista cudurka covid-19 dhallinyarada ayaa beegsada meelaha ay bulshada ku badan tahay si ay fariinta u gudbiyaan warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol dhalinyarada magaalada buuhoodle ee dhigto jaamacadaha kala duwan ee ku yaala deegaanada soomaalida iyo dalka dibaddiisa iyo kuwa magaalada buuhoodle ayaa bilaabay ololo wacyigelina oo bulshada magaalada buuhoodle ee deegaanada hoos yimaada ay kaga wacyigelinayaan cudurka coronavirus gudoomiyaha dhalinyaradaasi cabdirasaaq axmed xuseen oo u waramayay barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaa ka hadlay ololahan wacyigelinta ay ka wadaan magaalada buuhoodle dhalinyaradan isxilqaantay oo bahdii caafimaadka jaamacadaha iyo meelaha isaga yihiin deegaanka iyo dhammaan gudi iyo banaankaba isxilqaankan ay bilaabeen waxaa weeye sidaynu wada ogsoonahay cudurkan covid nineteenka ayaanu hadda taargetka saaranay marka alxamdulilah waxyaalo badan oo aanu qabanay oo aan wacyigelintii goobihii waxbarashada oo hadday furnaayeen oo aanu gacan ka geysanay xiritaankooda sidoo kale magaaladii inaanu microfonadii aan loo dhex maray oo aanu dadkii kusoo baraarujinay sidoo kale meelihii jilicsanka ee aada kaamamkii oo kale magaalada ka baxsanaa iyo tuulooyinka oo iyaga ku dhowdo taargetka iyaga labaad oo aanu ku soconno marka waxqabadka guud ee aanu qabanay waxyaalahaasay ahaayeen haddana waanu ku dhex jiraayo oo niman hawshii wada oo isxilqaamay ayaan nahay waanuna wadnaa dee barnaamijku waa barnaamij halkaa noo maraya waana dhalinyarada isxilqaantay ee jaamacadaha gudiya bannaan ba isaga yimi dee barnaamij aanu si awoodna weye waa gartay cabdirasaaq yaa idin kala qayb qaadanaya ololahan aada wadaan ololaha aan wadno kollay hadda cid khaasa oo nagala qayb qaadanaysa ma jirto aan ka ahayn dhalinyarada jaamacadaha isaga yimi iyagu wixii aan isu tari karno hadday noqoto inaanu banaanka u baxno inaanu anaga gudahadeega isku soo noqono oo aanu anagu istaageerno waa gartay waxyaabaha la kulanteen maxaa kamid ahaa goobaha kala duwan aad booqanayseen ee ee degmada buuhoodla gudaheeda iyo hareeraheeda wallaahi adigu dee bulshadii bulsho aan cidina wacyigelin aan waaqiciga la socon oo dee dhalinyarta social mediaha ku xidhan mooye dadkeeni waaweynaa ee deegaanku badanaa waxyaalaha aad kala kulmaysa waxaa kamid a inaysan aaminsanayn cudurkan inuu ku dhaco qof islaama oo kale oo waxyaalo badan oo waxaa jira iska reaction oo ma garanaysaa laakiin qofkii markaad si degan wax ugu sheegto ay qaadanayeen oo aanu ka dhaadhicinay waxyaalaha ugu ugula yaabka badnaa waxaa kamid ahaa war anagu dad sibaabaan nahay waxyaala noocaas oo ma garanaysaa bulshadu aysan fikir fiican oo saa uga haysan baa jirta dee waxyaalihii ugu waaweynaa ee aanu kala kulnay kaamamka iyo waxyaalaha waxaa weeye dadkii waaqicigii oo aan la fahansiin oo aada moodo inaanu anagu ugu horreynay uun oo markaana kula qaadanayo markaad wax walba ee aad tusto oga tusaaleyntii waxyaabaha sida deg dega aada u codsan lahayd in degmada buuhoodle lala soo gaadho maxay tahay marka laga hadlayo diyaargarowga xanuunkan iyo fariintaad diraysaan wallaahi deegaankan buuhoodle iyo deegaamada kale ku xeeran ba isaan wada ogsoonnahayba xad buu leeyahay deega etoobiya la leeyahay waana meelaha dee ugu nugul ee cudurku kasoo dilaaci karo maadaama meeshii ay xad tahay oo dadkii uu magaranaysa isaga guushayo labada dhinacba isaga gudbayo wax adoo xidhan aho oo ka xidhanna ma jiro oo meel walba waa lasaga baxaa baabuurku garow u baxaa hargeysa u baxaa wuxuu kaloo baxaa etoobiyadaasoo dhex maro oo toos jigjiga ugu xaroodo oo magaranaysaa saa ku faafi karo marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee meesha waxaa weeye qalabkii lagu ogaan lahaa ama hadday tambarajar ahaan lahayd iyo haddii kaleba cid allaale cidda khusayso waxaan u diraynaa oo aanu magaranaysaa codsanaynaa sidii qalabkii temperature ama sensitiveka lagu ogaanayay ama kii kaleba haddii magaranaysaa la helayo cid allaale cidda khusayso baan si deg dega inay ula soo gaaraan oo macnaha dadka meelaha xadka aa degan magaranaysaa aadka ugu baahan meeshuna waa meel xuduuda oo si walba dhinac walba ugu furan waxyaalahaasaan codsan lahayn sidoo kale cabdikhaalid cabdirashiid jaamac ayaa ka hadlay goobaha ay booqdeen isagoona fariin u diray cid kasta oo ka qayb qaadan karaysa sidii bulshada loo caawin lahaa waxa uuna sheegay in door fiican ay ka qaateen sidii loo xidhi lahaa iskuullada magaalada buuhoodle kuwaasoo ka hor intaysa wacyigelinta samayn ay dhigan jireen ardayda magaaladaasi guud ahaan magaalada buuhoodle sida goobaha waxbarashada goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan ayaanu wacyigelin ballaaran ka sameynay fariimaha aan dadka gaadhsiinanay waxaa ka mida si dadku ay nadaafadda uga taxadari lahaayeen sida faraxalka iyo sidoo kale waxa goobaha aan booqanay waxaa ka mid ah goobaha dadku aadka u jecelsan ay ku yihiin sida barakacayaasha kaamamka balidocol iyo shangalla annagoo booqanay sidii aan dadka ugu sheegi lahayn ka hortagga coronavirus iyo sidai ay uga taxadari lahaayeen wallaahi goobaha caafimaadka magaaladu ma lahaa cusbitaal dhexe oo u shaqeeya oo dadweynaha u adeega cusbitaalada gaarka loo leeyahayna aada iyo aada xaaladan dee caalamkii oo dhan de hadda ma qaabili karaan marka hay-adaha qaramada midoobay iyo cid kastoo dee wax ka qaban karta waxaan ka codsananaa bal in liil gaara lagu eego dhalinyaradan ayaa baraha bulshada si weyn loogu ammaanay doorka fiican ay ka qaateen in wacyigelin ay gaadhsiiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoona booqanaya meelaha dadku ay ku badan yihiin una sheegaya khatarta xanuunkaasi uu iska leeyahay iyo sida uu caalamka saameynta ugu yeeshay cabdikariin olol v o a magaalada laascanood markana dhegaystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha cabdiqaadir maxamed mursal ayaa inala socodsiinaya
aan ku bilownay weeraryahanka kooxda qaranka ee jarmalka thomas muller ayaa heshiis cusub oo qandaraas kordhin ah la gaaray kooxdiisa bayer munik ee kubadda cagta kaas oo uu kula sii joogayo ilaa sannadka muller oo ka mid ah ciyaartoyda jarmalka u dhalatay ee kusoo barbaaray bayer munik ayaa waxaa si weyn u raadinayay sannadihii lasoo dhaafay qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee kubadda cagta qaaradda yurub oo ay ka mid yihiin manchester united real madrid juventus iyo manchester city laakiin kooxda bavariyanka ayaa gaashaanka u daruurtay islamarkaana iska diiday dalabaadka kooxahaasi ee ku aadan thomas muller oo ugu dambayntii mustaqbalkiisa u hibeeyey heshiiska goolalyaha jarmalka ee kooxdiisa uu la galay ayaa waxaa si gaar ah uu quus ugu ridayaa tababaraha kooxda manchester city ee kubadda cagta beeb gardiola oo la dhacsan hibada ciyaareed ee xiddigan kaas oo muddo saddex sano ah ay kusoo wada shaqeeyeen kooxda bayer munik gardiola ayaa isku dayay dhowr jeer oo hore in muller ay dib ugu midoobaan kooxdiisa manchester city laakiin bayer munik ayaa xooggeeda isugu geysay inaan marna laga farmaroojin thomas oo ka mid ahaa jiilkii rubcu qarni kadib xulka jarmalka u suurageliyey inay ku guulaystaan koobkii adduunka ee kii dhinaca kale tababaraha tottenham hose murinoho ayaa bilaabay tababar toos ah inuu siiyo ciyaartoyda kooxdiisa tan iyo intii xiriirka kubadda cagta ingiriiska ay ciyaaraha joojiyeen hose oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay tababar online-ka ah siinayay xidigihiisa iyagoo aan isla joogin ayaa hadda isku soo ururiyey waxayna qaadanayaan tababar rasmi ah sida ay soo bandhigeen qaar ka mid ah warbaahinada isboortiga ee caalamka ciyaartoyda tottenham ayaan u hogaansamin amarada caafimaadka ee dowladda britain ay soo saartay oo ahaa inaan laysaga sako marin ilaa iyo lix dhundhun si loo xakameeyo faafitaanka cudurka covid laakiin waxaa la arkayay xidigaha tottenham oo jabiyey amarka islamarkaana isku garab ordaya iyagoo aada isugu dhow ninka lagu naanayso sbeshal one ayaa tallaabadan u qaadaya in ciyaartoydiisa ay mar walba taam ahaadaan si haddii la go'aamiyo in kulamo ciyaareedka dib loo bilaabo ay diyaar u noqdaan isagoo aad ugu dadaalaya in sanadkan kooxdiisa uu u soo saaro kaalinta afraad ee looga qayb galo koobka horyaalada yurub dhinaca kale tababaraha kooxda liverpool georgian clob ayaa bartilmaameedkiisa koowaad ka dhiganaya daafaca kooxda sevilla iyo xulka brazil diego carlos oo sanadkan soo bandhigay qaab ciyaareed ilqabad leh clob oo ku dadaalayo inuu xoojiyo safka daafac ee kooxdiisa liverpool ayaa hadda doonaya in diego carlos uu ku lamaaniyo vandaig oo in muddo ah uu u raadinayay laacib u dhigma oo uu ka garab ciyaarsiiyo tababaraha liverpool ayaan ku qanacsanayn duuqyada daafaca ee uu haysta ee kale ah matib gomes iyo leveron kuwaas oo dhammaantood aan u dhoweyn heerka vandaig taas oo sababtay inay suuqa u galaan daafac taya leh diego carlos ayaa lagu qiimeeyaa ilaa toddobaatan milyan oo pound waana qiimaha liverpool ay kooxda southampton kaga soo iibsadeen vandaig oo xilligaasi noqday daafaca ugu qaalisan dunida ka hor inta aysan kooxda manchester united siddeetan milyan oo pound kusoo iibsanin harry maguire oo ka sara maray qiimo ahaan kaas oo ka soo tegay kooxda leicester city wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabduqaadir mursale iyo ciyaarihii halka aynu kaga gudubno dhinacii heesaha haddii aynu jalleecno farxiyo fiska ayaan idiin soo qabanaynaa
heeskaasi fanaanada codka baxsan ee farxiyo fiska waxay gabagaba u tahay guud ahaanba barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee duhurnimo intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono jamaal axmed cusmaan iyo anigoo sahre cabdi axmed waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo
azul.